habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington
waa fiidnimo isniina bisha juun waa saddex iyo toban sanadka labada kun iyo lix iyo tobanka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee toddobiyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban iyo bogga v o a somaali com idaacadda waxaa caawa idiin daadahaynaya xuseen barre aadan iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimona waxaa ka mida mid ka mid ah imaamyada soomaalida ee gobolka minnesota ee dalkan maraykanka oo cambaareeyey weerarkii ka dhacay magaalada orlando ee gobolka florida oo ay ku dhinteen ku dhowaad konton qof ninkaas dadkaas aan waxba galabsanin ku laayay magaalada orlando ee gobolka florida waxa weeye xaqiiqatan waa dareen aad iyo aad u damqasho badan weeye waxaanan ku cambaaraynaynaa falka ninkaas u geystay wax wax lagu cambaaraya midda ugu adag baan ku cambaaraynaynaa maxaa jira wuxuu sameeyey wax islaamka ka soo horjeeda ee wuxuu geystay dad aan waxba galabsanin oo meel iyagu iskaga caweynaya inuu u tago inuu konton qofna dilo konton iyo dheeraadna u dhaawaco
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan magaalada hargeysa oo ay ka bilaabatay dacwadda loo haysto wargeys madax bannaan oo lagu eedeeyey kicin been abuur iyo rubsad la'aan
waxaana ku eedaysan yihiin qodobo la xidhiidha xeerka ciqaabta guud oo ugu horreeyo qodobka oo ah kicin dadka la kicinayey oo warar been ah oo brobaganda la doonayay in lagaga horkeeno xukuumadda iyo heshiiskii la xidhiidhay d b w loo yaqaanay heshiiskii laga soo galay dubai ee xukuumaddu la gashay kaasoo la doonayey in dadka lagu kiciyo oo la doonayo in xukuumadda lagaga horkeeno
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan idiin haynaa marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida
dadka deggan magaalada ku taalla xuduudda eritreya iyo ethoobiya ayaa sheegay in ay maqlayeen dhawaqa madaafiic culusaaka oo isniin ah waxaana ay labadaba kan kale uu ku eedeeya dal inay iyagu bilaabeen dagaalka v o a qaybteeda geeska afrika oo la hadasha beeralayda xuduudda dhanka ethoobiya joogta ayaa waxaay u sheegeen inay maqlayeen rasaas aroortii axadda taasi oo ay soo raacda rasaas culus oo gelinkii dambe ee axadda ahayd markaasi dhacaysay israsaaseyntaasi ayaa sii socotay ilaa iyo laga gaarayay maanto isniin ah ma jiro warar durbaba sheegaya khasaaraha ka dhasha dagaalkaasi war qoraal oo ay soo saartay wasaaradda warfaafinta eritreya ayaa ku eedeysay inay iyadu bilowday dagaalka markaasi dalka ethoobiya jiidda markaasi bartamaha lagu magacaabo tasarona macadda ujeedka weerarkan markaasi ayaa lagu sheegay warkaasi qoraalka ah sidoo kalena wasiirka warfaafinta ee ethoobiya kijawu reda ayaa waxa uu sheegay v o a inay qasab ku noqotay ciidamada ethoobiya in ay ka jawaabaan daandaansiga eritreya
weerarada la midka kii axaddii ka dhacay magaalada orlando ee gobolka florida ayaa werwer iyo naxdin ku abuuray dadkan maraykanka waxaana uu soo celinayaa su-aalo muddaba dadku ay isweydiinayeen oo ahaa maxay dowladdu ka qaban kartaa sidii ay uga hortegi lahayd in falalka noocan ah ay soo noqnoodaan dadka werwarka noocana qaba ayaa waxaa ka mid a muslimiinta maraykanka oo iyagu jawaab aan fiicnayn kala kulma inta badan dadka maraykanka ee aan muslimka ahayn marka weeraro noocan oo kale ah ay dhacaan
hay-ad markaasi iyadu wax ka qorta ama qiimeyn ku samaysa iibsiga hubka ayaa waxa ay sheegtay in maraykanka weli uu hormuud u yahay wadamada dibadda u dhoofiya hubka waxaana sanadkii hore oo keliya uu dibadda u dhoofiyey hub qiimihiisa uu ku kacaya labaatan iyo saddex bilyan oo dollar waxaana meelaha uu aadka ugu dhoofiye ka mida bariga dhexe waxaa xogtan lagu xusay bandhig hay-adan caalamiga ay samaysay hay-adan oo lagu magacaabo h i s ayaa soo saartay warbixin ay kaga hadlaysa ganacsiga dunida ee dhanka difaaca shalay oo xad ahayd waxaana ay warbixintu muujisay inay sare u kacday lix dhibic lix sanadkii labadii kun iyo shan iyo tobanka iskugeyna waxay gaaraysaa lixdan iyo shan bilyan oo dollar suuqa ganacsiga qalabka difaaca ayaan isagu horey usoo arag sare u kac intaasi gaarsiisan sidoo kale shirkadaha qalabka milatariga iyo hubka sameeya ee dalka faransiiska ayaa sanadkii labadii kun iyo shan iyo tobanka laba jibaar ay noqotay iibinta hubka intii aysan gaarin sideed bilyan oo dollar sare u kaca iibinta hubka ee sanadkii tegay ayaa waxaa sabab u ah baahida hubka oo aada u sarreysa oo ka jirta bariga dhexe dalalka bakistan iyo afghanistan ayaa ku heshiiyey inay wada ilaaliyaan xabad joojinta kadib markii xalay dagaal aan xooganayn uu xadka ka dhacay kaasi oo hal qof uu ku dhintay siddeed kalena ay ku dhaawacmeen saraakiil iyo dadka deegaanka ayaa sheegaya in xaaladda xadka torkham aanay deganayn iyadoo colaaddu ay qasabtay in laba boqol oo qoys oo bakistaaniyiin ah ay u guuraan goobo nabdoon bakistan ayaa doonaysay inay fadhiisimo cusub halkaasi ka samaysato taasoo ciidamada afghanistan ee xadkuna ay diidanayeen arrintaasi oo dhalisay in ciidamada bakistan ay rasaas ku ridaan kuwa afghanistan sida uu sheegay arrima fulyaha sare ee dalka afghanistan cabdalla cabdalla isagoo ka hadlay kulan ay isugu yimaadeen golaha wasiirada ee dalkaasi oo ka dhacay magaalada kaabul cabdalla cabdalla ayaa cadeeyey in rasaasta iswadaarsadeen labada dhinac ay socotay toddoba saacadood uuna ku dhintay askari u dhashay afghanistan iyo lix kalena ay ku dhaawacmeen iyadoo dhanka bakistanna uu dhankooda khasaaro kasoo gaaray
halka warkaasi aad kala socotaana waa v o a washington habeen wanaagsan ramadaan wanaagsan ayaanu idin leenahay dhegaystayaal madaxda caalamka ayaa cambaareeyey weerarkii ka dhacay magaalada orlando ee dalkan maraykanka halkaasi oo nin hubaysan uu ku toogtay kuna dilay qof booliiska ayaa ninkaasii toogtay ururka isis ee ka dagaalama wadamada ciraaq iyo syriya ayaa sheegay in ninkaasi oo lagu magacaabo cumar matiin uu ka tirsanaa askartooda booliiska iyo hay-adaha dembi baarista ayaa baaraya xiriirka ka dhexeeya ninkaasi iyo kooxaha xagjiriinta ah dhinaca kale muslimiinta dalkan maraykanka ayaa cambaareeyay weerarkaasi lagu qaaday naadiga lagu caweynayey sheekh cabdiraxmaan shariif waa imaamka masaajidka daarulhijra ee magaalada minneabolis waxaana uu ka waramayaa sida u arka weerarkaasi isagoo u waramayay waryaheena maxamuud mascade markaan aan fiiriyo dareenkayga ku aadan ninkaas dadkaas aan waxba galabsanin ku laayay magaalada orlando ee gobolka florida waxa weye xaqiiqatan waa dareen aad iyo aad u damqasho badan weeye waxaanan ku cambaaraynaynaa falka ninkaas u geystay wax wax lagu cambaaraya midda uga adag baan ku cambaaraynaynaa maxaa jira wuxuu sameeyey wax islaamka kasoo horjeeda wax qiyamka insaaniga ah wax ixtiraamiga kasoo horjeeda wuxuu geystay dad aan waxba galabsanin oo meel iyagu iskaga caweynaya inuu u tago inuu konton qofna dilo konton iyo dheeraadna u dhaawaco weliba qaarkood dhaawac halisa ay yihiin arrintaas waxa weeye waa waa falal wax shinnimo ah weeye waa falal xaqiiqa ahaan kutusinaysa ijraamka iyo nacaybka ninkaas ku jira kutusinaysa weeyaan aad iyo aad baan arrintaas iyada aan uga xunnahay aad iyo aad baan arrinta iyada aan u cambaaraynaynaa aad iyo aad baan arrinta iyada aan uga damqanaynaa waxayna mar kale ay si laba jibaaraysaa shaqadiina laga rabay ahayd mar walba inaan soo bandhigno suurada islaamka wanaagsan yani wagartay shee cabdiraxmaan waxaa la sheegay in ninkani weerarka geystay weerarkan uu geystay uu yahay kii ugu weynaa ee qof hubaysan uu dalka maraykanka gudihiisa ka geysto waxaadna og tahay in dad in la weeraro ama dad meel lagu laayo aanay ahayn sheeko sahlan markii aad sheekada noocaasa maqashay ninkan inuu weerarka geystay islamarkaasina la sheegay inuu qofka weerarka dadka faraha badan laayo uu muslim yahay dareenkaagu siduu noqday maxaadse marka adiga kuu muuqday maadaama aad qof muslimla tahay oo la yiri nin muslima dad lahay wallaahi maxamuudow arrintaas waa arrin aad iyo aad xaqiiqatan la yaab u leh waxaa jira oday soomaaliyeed baa beri maahmaahay marka wuxuu ku maahmayo wuxuu yidhi haddaan aamusnaan aniga sidan laga dayn maayo haddaan hadallana wuxuu yidhi waa afsalax afsalax dhulku dheg buu dhah mar waxaan ka soo wadaa waxa weeye mudda waxaan soo dhisaynay muxuu ahaa inaan imageka iyo bictureka ama suurada wanaagsan muslimiinta aan soo celino geerida hadda ugu dambaysa maxamed cali kale allah u naxariisto usbuucii hadda ugu dambeeyey oo dhan inta badan qalabka warbaahinta maraykanku suuro fiican ama muuqaal fiican bay ka bixinayaan muslimiinta taasoo xaqiiqatan noqon karta wax la odhan karo wax lagu nafisayo oo cadaadiskii iyo islaam nacaybkii iyo barasharkiina saarnaa yara dabcinaysa waxaan intaa ka shaqaynayna inaan dadka aan u furno albaabada iyo masaajidda aan ku marti qaadno annagoo kala hadlayna arrintaa iyada iyo islaamka iyo muxuu wada noolaanshaha iyo qiimaha ay leedahay intaa marka waxaan samaynayna inaan suurada fiican aan muslimiinta wanaajino oo soo bandhigno adoo taa ka shaqaynaysa markii lagu yidhaahdo qof muslim sheeganaya oo magac muxuu kula wadaaga oo diin kula wadaaga ayaa intuu soo galay dad aan waxba ka galabsan isaga waxay u geysteenna aan jirin ayuu muxuu ahaa sidaas naxariis darrada uu u dilay waxaad garanaysa waa damqasho weeyaan xaqiiqatanna waxaan isweydiiyey talow haddana maxaa idinku iman kara talow maxaa muslimiinta ku iman kara muxuu maraykanka degan muxuu ahaa talow arrintaas intee in lagbay dhaawac u geysan kartaa suuragal ma tahay dad xanaaqsan intay soo baxaan inay berrita iyaguna masaajida iyo meelaha muslimiinta ugu badan yihiin isagoo bishii ramadaan lagu jiro ay dhibaato ka geystaan suuragal ma tahay xagee see looga hortegi karaa waddada idin furan eed qaadi kartaanu maxay tahay su-aalahaasoo dhan baan isweydiiyey xaqiiqatan yacni markii aan arrinta maqlayna xaqiiqa ahaan yani waqti daqiiqada igu qaadatay xataa inaan ka bixiyo in xataa hadlaba yacni maxaa jira malma ka horba waxaan dhisaynay eh, wanaag iyo iyo wada noolaansho kadibna waxaa dhacay falkan marka markiiba waxay kuu noqonaysaa dhaawac iyo sadmo wax la yidhaahdo ayay kuu noqonaysa marka damqasho xoog badan xaqiiqatan ay aniga iyo dadka muslimiinta ahba ay ku ahayd naguna tahay yacni Ee, su-aalaha faraha badan ee aad sheegtay ee hadda adigu aad isweydiinaysay ee dabcan kama aadan jawaabin laakiin mid ka mid a haddii aan ku weydiiyo oo ah weerarkani saameyn intee la-eg ayuu ku yeelan karaa muslimiinta ku dhaqan ee wadankan maraykanka oo adigu aad ka mid ah Eh, saamaynta ku yeelan kara xaqiiqatan waa saamayn aad u fara badan weeye saamaynta waxa weeye qofku inuu isweydiin doono barito eh, meeshuu ka shaqaynaya markuu tago qofkii muslimka ahaa qofku la shaqaynaya coqdu ka qaadaya shakibuu ka qaadaya wuxuu odhanaya oo hadduu uu nin magac muslim sheegtay shalay waxaa geystay armuu kana kii oo kale uu igu noqdaa qofku hadduu tago xataa iskuulkuu aadayey shaki iyo saamayn bay ku yeelanaysaa qofku hadduu tago meesha suuqee laga ganacsada uu kasoo adeeganayay qofkii arka gaar ahaan marka lagu arko gabadha calaamadda xijaabka iyo muuqaalka muslimiinta marka lagu arko cuqdo iyo shaki iyo muxuu ahaa in la kala fogaado ayaa dhalanaysa taas marka waa qaybahaasoo markiiba saa u muuqanaysa waxaa kaloo xaqiiqatan arrintan oo ay siinaysaa furso ay siinaysaa nimanka siyaasiyiinta ah ee doorashadaba ku galayay kaambeyinka xooga badan ku galayay muslimiintu dad biniaadamka dad biniaadamku ula noolaan kara ma aha marka waa in la karantiilo waa in sidan la yeelo kuwiibaa waxay siinaysaa ereyadii ay doonayeen bay siinaysaa yacni iyaduna waa culays kaleeto xaqiiqatan iyo damqasho kaleeto weeyaan waxay saamaynta ay yeelan kartaa ay noqon kartaa isoo dhowaanshihii laga shaqayn lafteeda in- intuu kala shaki badan yimaado in la kala fogaado oo dadku ay xataa ku arkaan uun waxaanaad sheegaysaa niya wax saxa maaha hadduu wax saxa yahay ka waran kan iyo kan iyo kan baa waxaan samaynaya taasuna waa suuragal wey laakiin waxaa muhima maxamedow inaan arrin kale aan ka- aan aan ku darno oo ah dadka waxaan samaynaya dadka ay laayaan dadka ugu badan waa muslimiin weeyaan dadka ay laayaan waa culimmada muslimiinta weeyaan dadka ay laayaan waa kuwa masaajida ku jira weeyaan marka kuwan waa kaan karo bulshada adduunka maanta usoo baxday weeyaan waxaa muhima marka in la isweydiiyo iyadoo aan loo fiirinin diin iyadoo aan loo fiirinin midab inuu adduunka iska kaashado kaan karahan see la isaga qabtaa inuu adduunka iska kaashado taas ayaa adduunka oo dhan saaran inaga dhanna laynaga doonaya Ee, Sheekh Cabdiraxmaan wararkii ugu dambeeyay hadda uu soo baxay waxay sheegayaan ee, in ninkan weerarka geystay uu wacay ee, taleefonka ciidamada amniga ee 911 loo yaqaano ee isla markaasina uu sheegay inuu rumaysan yahay aragtida ee ISIS hogaamiyahoodana uu adeecay Ee, waxaana ognahay in weerarada la qaado ee argagixisanimada ee bisha Ramadaan ay aad u badan yihiin oo ay yihiin kuwa soo noqnoqda Ee, waa maxay sababtu in bisha ramadaan aad wax loo weeraro qolooyinka argagixisada wax weeraraan Eh, maxamuud waxaa jirta eh, waxaa dhici karta qofku markuu fahamku ka khaldamo qofka marka uu ka khaldamo xaqiiqa ahaan doonida dhabta ah ee waxa uu doonaya iyo dariiq u marlaha uu ka khaldamo waxaa iskaga khaldamaya wixii wanaagsanaa iyo wixii xumaa maqaayiista wax lagu kala halbeego oo dhan baa qofka iskaga dhex yaacaysa marka nimankan waxaa iskaga dhex yaacday maqaayiista wax lagu halbeego oo dhan bisha ramadaan waxa weye waa bil khayr waa bil cibaado waa bil naxariiseed waa bil dulqaad waa bil sadaqo la bixiyo waa bil qofka gaajaysan la gaajo tiro waa bil qofka ooman la oon tiro waa mid waa bil qofka dhaawaca dhaawiciisa muxuu si loo daaweyn lahaa laga shaqeeyo waa bil la doonayo muxuu ahaa ummadnimo iyo uruuris iyo dadka in laisu keeno la doonayo weeyaan waa bishii ay soo degtay qur-aankan ilaahay subxaana wa tacaala uu ku tilmaamay markuu rasuulkiisa ka hadlayay wamaa arsalnaaka ilaa raxmatan lilcaalamiin risaaladan raxmadda ah naxariista ahu bishii ay soo degtay weeyaan marka khayrka marka la badiyo ayuu qofku bishan ajri fara badan uu helayaa laakiin cagsigeeda ama xagga kale qofku markuu xumaanta badiyo maxamuudow qofku markuu qofku uu dadka laayo qofku markuu uu muxuu dadka isku qarxiyo waxa weeye wuxuu sii batanayaa dembi iyo cadaab buu sii batanaya marka nimankan waxaa iskaga qasantay ama iskaga dhex yaacday wanaagga ha la badsado oo khayrka ha la badsado oo dadka ha la quudiyo oo dadka ha loo naxariistadiiba waxay u bedeleen dadka ha la laayo dadka ha la lugooyo dadka ha la ciqaabo jannad ku galaysaane mushkiladu marka waxa weeye fahamkoodii ayaa isku dhex yaacay oo khaldamay waxay marka u baahan tahay bishu dhib ma wadato diintuna dhibka ma wadato fahamkan khaldamay ee xaqiiqa ahaan muxuu ah isku dhex yaacay ee qofkan uu kala garan laayahay wixii janno lagu galayay wixii naar lagu galayay uu kala garan laayahay wadada janno geynaysa iyo wadada naar geynaysa ayaa u baahan in inta la iska wada hortago la- muxuu- inta la iska wada kaashado laga wada hortago xaqiiqatanna waxa weye maxamuud waxaan ku celinaynaa dadka noocanhu diin ma laha dadka noocanhu qoomiyad ma laha dadka noocanhu midab ma laha ciday dooni ha ka soo jeedaan magacay doonayna ha sheegtaan waxa weye waa kaan karo kaan karuhuna biniaadamku inuu iska kaashado ayaa la doonayaa sida loo rabo cudurka tbda in la cidhab tiro sida loo rabo in malaria la cidhab tiro sida loo rabo in kansarka daawo loogu raadinayo ayaa la rabaa tanna in lana cidhab tiro daawona loo raadiyo daawaduna noocyo kala duwan bay noqon kartaa yacni kaas waxa uu ahaa sheekh cabdiraxmaan shariif imaamka masaajidka daarulhijra ee magaalada minneapolis oo ka waramaya sida uu arko weerarkii orlando ka dhacay dalkan maraykanka maxamuud mascada ayuu u waramaya dhegaystayaal qaybo kale oo ka mid a waraysigaasi waxaad ku dhagaysan doontaan idaacadaheenna soo socda
dadka degan magaalo ku taala xuduudda eritrea iyo etoobiya ayaa sheegay inay maqleen dhawaaqa rasaas culus oo la iswidaarsanayo iyada oo labada wadan uu midba midka kale ku eedeeyey inuu weerarka bilaabay wasaaradda warfaafinta ee eritrea ayaa ku eedeysay dowladda etoobiya inay weerarka ku soo qaaday goob lagu magacaabo sorona dhinaca kalena wasiirka warfaafinta etoobiya getajow reda ayaa sheegay una sheegay laanta afafka geeska afrika ee v o eda in etoobiya ay ka jawaabtay daandaansi ka yimid dhinaca eritrea labada wadan ayaa hore u dagaalamay sanadihii iyo labadii kun dagaalkaasi oo ay ku dhinteen tobannaan kun oo qof haddaba dagaalkan cusub ee labada wadan ee etoobiya eritereya saameynta ka iman karta ayaa waxaa maxamed cabdi sandheer uu ka waraystay cabdidaahir maxamed siraad oo ku takhasusay xidhiirka caalamiga ah gaar ahaan arrimaha ammaanka kuna sugan magaalada nairobi ee dalka kenya
waxaa mudan inaan is-xasuusino horta kow in eritrea ay ka mid ahayd ethoobiya kadib markii gumaystihii talyaaniga uu ka baxay dalka eritrea oo ethoobiya saa ay kula wareegtay taasoo sababtay in eritrea dadkeeda ay go-aansadaan inay xorriyadoodii la soo noqdaan misena dagaal socday soddon sano ay ka dhexaysay ayaga iyo ethoobiya taasoo keentay kun sagaal boqol sagaashan iyo kowdii in xorriyadooda ay kow la soo noqdaan dagaalkan kun sagaal boqol sagaashan iyo sideedii bilowday wuxuu ku bilowday kadib markii sagaashan iyo toddobadii eritrea ayadoo ka go-day ethoobiya ay isticmaalaysay weli lacagta loo yaqaano birta ay keensatay lacag ayaga ay leeyihiin oo u qaas ah ayagoo haddana bilaabay dad dhalashadooda ama ka soo jeeda dhinaca ethoobiya inay u celiyaan dhinaca ethoobiya ethoobiyankuna ay bilaabeen dad asal ahaan ka soo jeeda dhinaca eritrea inay u celiyaan iyo etoobiya oo ciriiri galay isticmaalkoodii badda cas oo ay u mari jireen eritrea taas ayaa keentay dagaalkii sagaashan iyo sideedii ilaa iyo labadii kun socday waan gartay markaa dagaalkaa bal khasaaraha uu geystay haddaynu diib u xusuusino dhegaystayaasha dagaalkaa wuxuu ahaa dagaal khasaaro naf iyo maal intaba lahaa waxaa la sheegayaa in ay ku dhinteen dad lagu qiyaasayo ilaa iyo toddobaatan kun ilaa iyo boqol kun oo qof dad u dhexayso inay dagaalkaa ku laadeen waxaa kaloo jiray in waktiyada ama sanooyinka abaaro aad u culus ay wadamada labada wadan iyo geeska africa oo dhan ka jireen misena dalka etoobiya iyo eritrea lacagihii ay dadka ku quudin lahaayeen ama dadka lagu samata bixin lahaa in dagaalka loo adeegsaday oo hub lagu gadi jiray saamidaha hubka taasoo keentay in dad badan ay ku sii la'daan abaarihii sanooyinkaa socday waan gartay waxaa muuqda cabdi in muran dhinaca dhulka ahi uu asal u yahay qaramada midoobay farahay la gashay maxaa lagu xalliyay arrintaas
qaramada midoobay iyo african unionku labadoodaba arrintaa way soo dhex galeen sanadkii labadii labadii sano uu dagaalka socday sagaashan iyo sideedii ilaa iyo labadii kun juun waxaa loo xilsaaray guddida xadeynta xuduudaha taasoo ahayd go-aan kasta ay ka soo saaraan meesha in uu yahay waxa loo yaqaano bindingka ama labada wadan ay ku qasban yihiin in ay qaataan misena u hoggaansamaan guddiga xadaynta xuduudaha waxay go-aamiyeen in dhulka meesha badmay la yidhaahdo ay ka tirsan tahay eritrea balse etoobiyaanku way qaadan waayeen arrintaa wayna u cuntami weysay waxayna sababtay dhulkii ay haysteen weli in ay sii haystaan ilaa iyo maanta waan gartay marka dagaalkan maanta bilowmay muxuu salka ku hayaa dagaalkan waxaa laga eegi karaa dhinacyo badan sida warar la hubo oo ka soo baxaya etoobiya ay sheegayaan xisbiga talada hayo ee e p r d f-ka loo yaqaano wuxuu u kala qaybsamay laba firqo ama xerguf dhexdooda ah ayaa ka jirto misena taa waxay keeni kartaa in waxa loo yaqaano ralling behind the flag ay u isticmaalaan arrintan eritrea oo hadduu ilaahay idmahayo n focuska ay ka wareejiyaan waxa dhexdooda ka jiro iyo dhibaatooyinkan hadda dhulkan oromiya meelaha la yidhaahdo oo aada og tahay in dad badan ay ku dhinteen oo mudaaharaada iyo wax- waxyaabo badan ay jireen misena dadka focuskooda laga wareejiyo arrimahaas n waddanka gudihiisa ka jiro loona wareejiyo dhinacaa iyo n eritrea dagaal lala galo n taasna dadka n n focuskoodii saa lagu bedelo waxaa kaloo jirto dhinaca eritrea n bilooyinkii lasoo dhaafay waxaa aada isu soo tarayay n united nation n laftigooda in ay aada n ooga hadleen arrimaha loo yaqaano n gadabfalka n dadka loo geysanayo iyo xuquuqda bini aadamkao lagu tumanayo iyo waxaan loo yaqaano national service-ka oo dhalinyaradii n lagu qasbayo inay askarti ka mid noqdaan oo difaac qaran ay galaan n taasna ay xukuumaddan hadda afawarqi uu hogaamiyo ee eritrea ay iska sii jeedinayso ayadana oo ay ku caddaysanayso in n dadkan iyo dhallinyaradan lagu qasbayo inay askarta n ka mid noqdaan oo national serviceka ay galaan inay xaq u leeyihiin maadaama ay mar kasto n ethoobiya ay ka cabsanayaan inay dagaal ku soo qaadaan ayna u baahan yihiin waddankooda in ay difaacaan midda saddexaad oo meesha taalaayna waxa weeye n sida aynu ognahay labada dalbo waxay aada u taageeraan n jabhado yaryar oo ka tirsan waddamada labadaba waddanba eritrea waxaa lagu dhaleeceeyaa ama n lagu eedeeyaa in ay taageerto n qolooyinkan oromo liberation front n o n l f iyo xataa marmarka qaarkood ilaa iyo dhinaca iyo soomaaliya iyo shabaab inay taageeraan si ay dowladda etoobiya n n meesha ooga saaraan dhinacan kale ee ethoobiya ayagana waxaa lagu xantaa in jabhado yaryar oo ka dagaalamaya dhinaca iyo eritrea inay taageeraan si ay u bedelaan xukuumadda afawarqi misena ay u helaan xukuumad ay la shaqayn karaan oo saaxiib la yihiin si ay u helaan isticmaalka iyo n isticmaalka badda red seaga ama badda cas ee dekedda casab dekedda casab Eh, waay Eh, ugu dambayntii ma laga yaabaa dagaalka inuu faraha ka baxo eh, adoo si kooban igu sheegaya oo kii eh, sagaashan iyo sideedii ilaa iyo labada kun socdoo kale uu noqdo dagaalkan ilaa iyo hadda lama hubo n kolley waxay ku xiran tahay n n waxyaabihii ay ka rabeen iyo rajooyinkii ay ka lahaayeen e p r d f kan ethoopia ama afawarqi hadduu islahaa isagu kaalayo n ku qanci u n ta n national service-kan dhalinyarada uu gelinayo iyo haddii ay e p e p r d f-ka ay islahaayeen waddankiina waxa dhibaatooyinka ku jira dadka kusii jeediya hadday labada arrimood u kala xaliyaan waxay u eg tahay inay istaagto laakiin labada arrimood hadday xalin weyso waxaa suurtagal ah dagaalkaaneeta inuu noqdo dagaal weyn oo ballaaran sida kii sagaashan iyo sideedii ilaa iyo labada kun socday
cabdidaahir maxamed siraad oo ku takhasusay xiriirka caalamiga ah kuna sugan magaalada nairobi waxa uu khadka telefoonka ugu waramayey maxamed cabdisan dheer halkaad kala socotaana waa v o a
madaxweynaha dalkan maraykanka barack obama oo uu hareer fadhiyey madaxweyne ku-xigeenka joe biden ayaa ka hadlay weerarkii lagu qaaday goobta lagu caweeyey ee ku taala magaalada orlando ee gobolka florida halkaasi oo nin hubaysan oo lagu magacaabo cumar matiin uu ku dilay ilaa afartan iyo sagaal qof halka weerarkaasi ay ku dhaawacmeen konton iyo saddex qof oo kale ismaaciil xuseen farjar ayaa noo soo koobaya khudbadaasi madaxweyne obama mahadsanid falastiin madaxweyne obama ayaa weerarkaas ku tilmaamay in uu yahay mid uu geystay qof ku dhashay dalkan maraykanka oo la xag jireeyey madaxweynaha oo wax laga weydiiyey xidhiirka ka dhexeeya ururka isis iyo weerarkan iyo macluumaadka la hayo ayaa sheegay
I- I think we don't yet know the motivations, but here's what we do know is uh, organizations like ISIL or organizations like- like Al ilaa hadda ma ogin sababta rasmiga ah ee ku dhiirigelisay in uu weerarkan geysto hase ahaatee waxaan ilaa hadda ka warqabnaa ururada ay ka mid tahay isis ama alqaacida oo kale ama ururo kale oo ku abtirsada islaamka oo door bida xag jiraynta mid ka mid a ururada ay bartilmaameedsadaan waxaa ka mid ah l g b t ama dadka isku jinsiga ah ee damacu kala galo sababtoo ah waxay u arkaan in aanay u hoggaansamin habdhaqankooda ku aadan dhinaca jinsiga waxaynu kale oo aynu ognahay in ururadan ay laftoodu ay iska haystaan haweenka oo kufsadaan madaxweyne obama ayaa dhinaca kale ka hadlay in dadka doonaya in ay rabshado geystaan in ay u fududdahay in ay hub culus si fudud u heli karaan
The, the point is, is that if we have self-radicalized individuals in this country, um, then haddii ay dalkan ku nool yihiin dad qaatay aragtida xagjirka ah inta badan way adkaanaysaa in xilli hore wax laga qabto iyo weliba sida ay u fududdahay in ay hub heli karaan inkasta oo arrimaha qaarkood ay ku- ay ka duwanaan karto in ay geystaan weerarkan la mid ah iyo in kale laakiin waxaynu u fududaynay dadka doonaya in ay rabshado ku kacaan in ay heli karaan hub sidan u culus si deg deg ah waana dhibaato jirta ayuu yidhi madaxweyne obama madaxweyne obama ayaa sidoo kale ka hadlay loolanka adag ee kooxaha xagjiriinta ee ay ka wadaan dhinaca internetka iyo weliba sida ay u fududdahay helidda hubka ee suuqyada maraykanka wuxuuna sheegay in ay arrintaasi tahay dhibaato aad u weyn oo jirta
ismaaciil xuseen farjar ayaa noo soo koobayay khudbadaasi madaxweyne obama uu ka jeediyey aqalka cad oo uu kaga hadlayay toogashadii ka dhacday orlando florida
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a maxkamadda gobolka maroodijeex ee magaalada hargeysa waxaa maanta ka furantay dacwad loo haysto wargeyska foore oo ka mid ah wargeysyada madaxa bannaan ee hargeysa ka soo baxa wargeyskan oo xukuumaddu u haysato inuu baahiyey warar been abuur ah iyo kicin gaar ahaan inuu wax ka qoray heshiiska dekadda ee ay dhowaan xukuumaddu gashay garyaqaanka u doodaya wargeyskan iyo ururka saxufiyiinta somalilan ayaa dacwadan ku sheegay mid aan jirin islamarkaana lagu doonayo in albaabada loogu laabo wargeyskan iyo ilaa iyo toban kale oo ay dacwadu ku socoto wariyaha v o eda hargeysa cabdixakiim maxamuud shirwac ayaa warbixintan ku eegaya dacwaddan dacwadda wargeyskan oo saaka la gudagalay dhegaysigeeda markii u horreysay ayay dhegaysiga fadhiga koowaada kasoo qayb galeen mas-uuliyiinta wargeyska dacwadda ku socoto ururka suxufiyiinta qareenada labada dhinac u doodaya ee xubno ka tirsan warbaahinta xilaalyaha guud ee somalilan xasan axmed aadan oo aan wax ka weydiiyey dacwaddan ayaa ii sheegay in wargeyskan uu ku eedeysan yahay qodobada ah kicin warar been abuur ah iyo weliba ruqsad la-aan wargeyskan foore een, eedeyn baan anigu maxkamadda gobolka hargeysa u gudbinay waxaana ku eedeysan yihiin qodobo la xiriira xeerka ciqaabta guud oo ugu horeeyo qodobka laba boqol iyo shan iyo toban oo ah kicin dadka la kicinayay oo warar been ah oo barabaganda la doonayay in lagaga horkeeno xukuumadda iyo heshiiskii la xidhiidhay d b w een, loo yaqaanay heshiiskii een, laga soo galay dubai ee xukuumaddu la gashay kaasoo la doonayey in dadka lagu kiciyo oo la doonayo in xukuumadda lagaga horkeeno Ee, waxaa kale ayaan ku- ayaan ku eedanay qodobka saddex boqol labaatan iyo siddeed oo ah been abuur wareer aan jirin oo aan sal iyo baar toona lahayn ayaa la doonayey in dadka in loo adeegsado wararkaasi ee muxuu ahaa kicinta Ee, ruqsad la-aan qodobka shan boqol iyo sideed iyo toban xeerka ciqaabta guud isna wuxuu dhegayaa in loo maro dariiq sa- ee sharci ah oo ruqsad ah inuu qofku haysto markuu isticmaalayo mihnadaas marka may haysanin ee, ruqsadaasi ee aan kor ku sheegay xeraaliya xasan axmed aadan oo aan weydiiyey waxa ay yihiin wararka ay ku eedeysan yihiin ee wargeyskan uu qoray ayaa sheegay hore cadadkiisii soo baxay sideed iyo labaatankii mey oo ahaa koob iyo labaatan eh, ko- kii koob iyo labaatanaad boqol afartan iyo saddex miya qodob cadadkiisii koob iyo- koob iyo labaatanaad ee sideed iyo labaatankii mey labada kun iyo lix iyo tobanka ayaa fore wuxuu ku sheegay wuxuu ku soo qaaday heshiiskii dhex maray somalilan iyo dowladda eh, muxuu ahaa dubai ciwaan haddaan ku aqriyo madhaba in soddon iyo shan een, boqolkiiba somalilan ka helayso heshiiska dekedda ay shan iyo toban ku hagaagayaan qoyska madaxweynaha oo toos u gelaya siiraanyo iyo qaar ka mid ah wasiirada kaagdhow maxamed axmed abakar waa garyaqaanka u doodaya wargeyskan foore iyo weliba wargeyska kale ee hubsado isagana dacwadiisu maxkamadda ka socoto isagoo v o a la hadlaya ayaa dacwadda wargeysyadan uu ku tilmaamay mid aanay waxba ka jirin islamarkaana wargeyska iyo saxafiyiinta ku shaqeeyaaba ay yihiin kuwo sharci ah waxaan u arkaa inaan eedahaas wax jira ahayn Ee, wargeysyadaasu waa wargeyska hubsad iyo war- iyo wargeyska layaa foore labadaa wargeys Een, waxaa lagu soo eedeeyey qodobo badan oo laakiin isku nuxura intooda badan ay isku nuxur tahay wargeyskan waa wargeys sharciya Een, suxufiyiinta ku shaqaysana sharci bay haystaan wax la kala dhego meesha ku jiraan ma jiro garyaqaan abakar oo aan weydiiyey waxa iskaga difaacayaan eedaha loo haysto ayaa ku dooday in lagu caddayn kari waayo eedahaasi islamarkaana wararka loo haysto aanu ahayn mid iyaga u gaar ah horta wargeysku wuu jiraa oo taa dee een, eed noqon mayso wargeys jiray wax lagu soo saaro oo dadkii milkiilayahaana ay soo saaraan eed noqon mayso tan kalena wararkan kale ee dee markay bilay wargeyskii way caddayn kari waayeen xitaa dhinaca kale inay jireen iyo inaanay jirin heshiiskuna dee wax jiro oo dadku ka wada hadlayey ama mudaraha u lahaada somalilan ama yaan u lahaanine warar dee jiro oo laga wada hadlayo warbaahin intuu ka hadlaysay oo muran dhaliyo xataa ma- shirkiisii mansoor lagu qabtay oo darafyadu iskaga hor yimaadeen xildhibaano een macaaridka stockholska dowladda iyo dad kaloo garyaqaanimo ay ka howlgaleen oo dhaliilihiisa lagu lagaga hadlayo unbay ahaayeen marka wax gooni ayuu qoreen oo iyaga dembi ku amaha dhinaca kale ururka suxufiyiinta somalilan ee soolja ayaa sheegay in ilaa hadda toban dacwadood ay ku socdaan warbaahinta kala duwan gudoomiyaha ururkaasi maxamuud cabdi jaamac xute oo v o a la hadlay ayaa dacwadan ku tilmaamay mid lagu doonayo in albaabada loogu laabo wargeysadan ilaa hadda waa toban dacwadood dacwadahaasi waxaad moodaa inay si isku midan u socdaan keliyata xukuumadii dalka soo maray in ciqaab iyo inay caburiyaan ay xidhaan mar walba marinkoodu yahay si aad ogtahay wargeysiga haatuf wixii lagu xidha waxay ahayd mashaariicdii een, shidaal baarista oo uu wax ka qoray sidoo kale wargeyska ogaal oo iminka dacwadiisii taagan tahay wuxuu ka qoray haamaha shidaalka ahayd wargeyskan iminka foorana wuxuu ka qoray lagu haysta waxa weye dekada marka waxaad moodaa xukuumaduhu mar walba heshiisyada aan ilaa hadda bislayn ee laga faaloonayo ee iyaga dhexdooda doodu ka taagan tahay ee xeerar ee sharci dejintii ilaa hadda ay dee aan la horgeyn marka laga faaloodo ee lagu eedeeyo in waxyaabaha qaarkood aanay caddayn ama ay nidaamka loo maraya sharci darajin baad moodaa inay mar walba xukuumaddu maraysa dariiqa ah in wariyaasha la xidho waxaan u aragnaa iminka wadada ay marayaan hadday noqoto saddexda wargeysa ruqsad laanta lagu haysto ruqsad haysta hadday noqoto wargeysyada ogaal iyo fooraba in loogu talagalay sidii haatuf in albaabada looga xidho gudoomiye xuute waxaa kale oo intaasi ku daray in la beegsanayo islamarkaana gacan bir ah lagu qabanayo waxa uu ugu yeedhay warbaahinta xukuumadda kasoo horjeeda kuwo badanoo waxaa jira dadkii ka shaqaynayay aanay soo saarin oo weliba kuwa xukuumadda taageera ay ugu badan yihiin runtii xukuumaddu ma soo qabsato kuwaas laakiin kuwa kale ee maalin wax ka sheega bay xukuumaddu maalin waliba doonaysaa inay gacan bira ku qabato ee albaabada u laabto hase yeeshee xeraalinta guud ee somalilan ayaa dhinacooga ku doodaya kuna tilmaamay fowda haddii qofku uu haysto ruqsad aanu isaga magaciisa ku diiwaan gashanayn waa kan mar kale xeraaliya xasan oo aan wax ka weydiiyey eedda ay ururka suxufiyiintu soo jeediyeen tan in xukuumadda ay xidhayso warbaahinta kala duwanaa hadda waxay ku doodeen in ilaa toban dacwadood oo warbaahinta kala duwan ay maxkamadda ka socoto siyaabo kala duwan hadday labadan wargeys noqoto hadday ogaal noqoto hadday noqoto codka shacabka hadday noqoto kuwo kale inay dacwado aad u dheer ay socdaan islamarkaana xukuumaddu doonaysa inay warbaahintii sida haatuf oo kale xidho ayay ku doodeen gudoomiyaha ururka suxufiyiinta oo kale oo ku doodaya iyadoo taasi ma jirtaad leedahay xirlaali waa qasab waa dhab way imanaysaa waxay ku imanaysaa waxa weeye wixii sharci darro ah ee aan dadku waxay u maraan dariiq sharci ah ee ruqsadaha ee xafiiskayga xeerlaantuna wuu soo jeediyey dadkii aan had aan ahayn dadkii iska lahaa ee awnarka ama lahaanshaha mulkiilaha aan ahayn ama aan tafaftira ahayn ee aanan halkan ka bixin ee aan ruqsadaasi aanan sin ee aan u diiwaan gashanayn doo qof fawdo ku socdo oo doonaya inuu ku qaato sharciga gacantiisa oo isleh anigaa maaragtay waxaan sidaan doona u maamulanaya taasina fawday keenaysaa inay gacanta ka baxo sharciga iyo nidaamka iyo kala dambayntu ayay keenaysaa dacwadan ayaa mid ka mid a dacwado isbarkan oo loo haysta warbaahin door ah oo ka soo baxa magaalada hargeysa kuwaasoo badankooga loo haysto warar ay xukuumadda ka baahiyeen xiliyo kala duwan cabdixakiin maxamuud shirwac v o a hargeysa
halkaad nagala socotaana waa v o a washington qaybihii ka hara idaacaddeenna ayaan gudagelayna waxaa idinku soo socdo oo aad maqli doontaan xubintii dooda gaaban iyo barnaamijkii qurbe waxaase ka soo hormari doona qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa
warar goordhoweyd naga soo gaadhay dalka kenya ayaa sheegaya in maalintii jimcihii boolisku dalkaasi ay ku xidheen nin lagu tuhunsan yahay inuu ka tirsan yahay ururka al-shabaab oo ku sii jeeday dalka soomaaliya laguna magacaabo javan morton murai oo sidoo kalena loo yaqaano jamaal waxaa la sheegay ninkaasi in lagu qabtay marsaabiit oo isagoo usii boqoolay dhinaca soomaaliya ninkaasi oo toddobilaatan jir ah ayaa sheegay in uu arday ka yahay jaamacadda kabarak university uuna kusii jeedo gobolka vahika county warar ay heshay idaacadda v o a ayaa sheegaya in ninkaasi lagu qabtay isagoo wata allaabooyin laga sameeyo waxyaabaha qarxa iyo maskaxda kombyuutarka dhowr aqoonsi iyo buug ay ku kaydsan tahay xog la xidhiirta argagixisanimada wargeyska daily nation ee kasoo baxa dalka kenya oo soo xiganaya sarkaal ka tirsan waaxda dembi baadhista ayaa sheegay in ninkaasi xabsiga uu kusii jirayo afar iyo toban maalmood iyadoo dacwad oogistu ay dalbatay soddon maalmood dadka deegaanka magaalada ku taalla xuduudda eritreya iyo ethoobiya ayaa sheegaya inay maqlayeen dhawaaqa madaafiic culus saaka oo isniin ah waxaanay labada dalba midba midka kale uu ku eedeynaya inay iyagu bilaabeen dagaalka v o a qeybteeda geeska afrika ayaa la hadashay beeraley degan xuduudda dhinaca etoobiya waxaana u sheegeen in ay maqlayeen rasaas aroortii axadda taasi oo ay soo raacday rasaas culus oo gelinkii dambe ee axadda ahayd iyadoo ilaa iyo saaka oo isniin ahaydna ay soo gaartay markaasi israsaasayntu ma jirto warar durbaba sheegaya khasaaraha dagaalkaasi
halkaad dhegaystayaal nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idin ka imanaysa washington haatan waxaad kusoo dhawaataan doodii gaabnayd waatan saynab abukar oo inoo soo diyaarisay islamarkaana inala socodsiisa
maamulka gobolka banaadir ayaa wado qorshayaal amni oo uu maamulku ku doonayo inuu wax kaga qabto amniga caasimada magaalada muqdisho oo marar badan dilal weeraro iyo qaraxyaba ay ka dhaceen gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho yuusuf xuseen jimcaale ayaa shalay magacaabay guddi heer degma ah kuwaas oo la sheegay in lagula xisaabtamayo amniga caasimada magaalada muqdisho tanii markii xaalada nabadgelyada muqdisho lagu wareejiya gobolka haddaba qorshahan muxuu ka bedeli karaa xaalada ammaanka magaalada waa xubinta dooda gaaban maanta waxaana nagala qaybgalaya afhayeenka gobolka banaadir cabdifataax cumar xalane iyo madiine maxamuud maxamed oo ka mid ah dadka degan magaalada muqdisho waxaana hadalka ku horeynaya afhayeenka gobolka amnigu horta waxa weeye waa kaalinta koobaadeed ee nolosha weyaan si amnin loo hela marka waa in waajibaad la kala qaato gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho dr yuusuf xuseen jimcaale wuxuu amar ku bixiyey oo la shiray dhammaan laamaha amniga iyo guddoomiyaasha degmooyinka in maanta wixii laga bilaabo ay mas-uuliyaddu meel yeelanayso oo uusan aqbalaynin kiis baa dhacay lagama dabatagin kiis baa dhacay lagama hortagin inuusan aqbalaynin degmo walba waxaa guddoomiye amni ka ah guddoomiyaha degmada ka ah degmadu waxay leedahay taliya saldhig boolis taliyo saldhig nabad gudeed taliyo saldhig ciidan ilaalo deegaan waxay leedahay guddoomiye ku-xigeen arrimo bulsho iyo amni waxay leedahay waaxo ugu yaraan kiiba afar waaxo tahay gudigan la magacaabay muxuu ka dhigan yahay guddigu wuxuu ka dhigan yahay waxaa la rabaa in lagula xisaabtamo madaxda degmooyinka inay ayagu mas-uul ka yihiin waxa ka dhacaya deegaankooda ka dhacaya waana mas-uuliyad loo baahan yahay in la qaato tusaale haddii ay wax dhacaan waa in qof loo soo xidhaa waa in kiisku meel uu dabada la gala maahane waa dileen waana baxsadeen nagu diidne yani waxa weeye intaysan iyagu wax dilin horta marka hore in ayaga la dilo weeyaan waan kusoo laaban doonaa madiine maxamuud maxamed baa dooda dhanka kale kaala qaybgalaysa waad dhegaysata hadalka cabdifataax afhayeenka gobolka wuxuu leeyahay ujeedada guddiga waxay tahay in meel la saaro ama cid lagula xisaabtamo mas-uuliyadda dhibaatada ka dhacda degmada ama gobolka markaa meeshuu ka taliyo sidee adigu aragtaa qorshahan amniga gobolka uu wado qorshuhu gobolka oo wado markasta waxaa layidha qorshaha la wadaa markasta waxaa layidhaha guddiyaa la sameeyaa mar kastaba waxaa layidhaha jawi hadduu isbedelaa markaan hamikeenaba sidii oo kale haddana noqotaa u maleemaa kii hore oo kale oo la magacaabo kale ka badan in wax ka fiican uu soo uu keeni doono guddiga la magacaabo qorshe horaa jira oo amni lagu wareejiyo gobolka lagu wareejiyey markii lagu wareejiyana wax isbedela male qarac sidii u dhacaa dhibaatadu sidii dishaa maalin kasta waxay tahay dablay bistoolad wadato qofta dishay la arag weeraro ka dhaca magaalada kulleyta waa jugjug meeshaaji masalsalada horaa socda kulleyta saasaan anagoo aan u haysana inay tahay haya cabdi fataax hadalka madiina oo ah inaanay wax badan ka bedelneen qorshihii horaad wadeen qorshahan maxaad ka dhihi lahaa madiino horta way mahadsanta waxaan rabaa horta waxaan leeyahay madiino ha niyad jabi wax walba isku day weeyaan haddii wax la isku dayo xal baa imanaya bulshada xamar degan annaga ayaa mas-uul u ah annaga ayaa waxaa nagoola baahan yahay inaan qorsho la nimaado qorshahaasna uu noqdo qorsho hirgale uu noqdo nagoola baahan yahay qadiyadan hadda ah ee guddoomiyaha gobolka ah fikirkiisa ah ee keentay inuu sameeyo guddiga heer degmo inuu sameeyo ee degmo walba loo sameeyo guddiga amniga degmada loo sameeyo guddoomiyaha degmadu madax ka yahay aniga waxaan aaminsanahay boqolkii boqol ay wax badan ka bedeli kartaa xaaladda ammaanka caasimada magaaladan waa weyn tahay toddobiyo toban degmo weeyaan toddobiyo toban wiil oo dhallinyaro ah oo aqoon-yahana ah xukuma toddobiyo toban saldhig ciidan bay leedahay toddobiyo toban saldhig ciidan nabadsugeed bay leedahay M- marnaba ma dhici karto in in in in in la kontarooli waayo ma dhici karto waa in la kontaroolaa waa in amnigeedana la xaqiijiyaa waa in bulshada waayo magaaladan waxay isugu xidhan tahay guri guri bay isugu xidhan tahay toban tiriye ilaa iyo duqa magaalada waa isku xidhan yihiin marka waa in sida ay tahay inta looga shaqeeyo loo maamulo lana fuliyo ammaankana laga shaqeeyo Ee, rajada cabdifitaax uu muujinayo leeyahay qorshe ka duwan kii hore oo wax badan baan ka fili karnaa adigu ma arag degmada aniga aan degana dhowr qofooda lagu dilay markii lagu dilo qofti waa la dilay ninkii dilan tartiib unta isa taagsan iska baxa askari male degmada wax kusoo baxa male wax dabakacaa male sideeda dhanba askari hadduusan jid kastaba askari taagnayn oo dhibka dhacayo uusan wax ka qabanayn een, qofta shacabka kuma dhiiri karto cadowga inay sheeg kuma dhiiri karto inay tiraa een, taleefon ta dirta kaalay tiraa taleefonka kii aad sheegto ma- marka dambe ku celi waa kaa disanaayo marka een, ciidanka waa taagan yahay laamiga qaarkiis markuu taagan yahay ninka ninkii cad- ninkii gaariga u buuxayo wuxuu raba ku samaysanaya ama ninkii wax dilaya bistoolada adduunyada watay jidkaanu iska maraa askari waaba iska tagan gacnahu iska haystaaba ninkii waa tagay asaga meelaa u dheeran oo falka fuli marka ciidamada ruuxeeda wax loo diraya iyagaaba bahadilama inay wax qabtaan diyaar u ahayn oo gacnuhu isku kor saaran yihiin ta labaad degmooyinka nimanka ka shaqeeya oo dhallinyarada wiilka uu sheegay kama shaqeeyaan Waxa- waxay ka shaqeeyaan iyaga danahooda waxay ka shaqeeyaan saldhigyo meesha degmooyinka joogaan ma soo baxaan bannaanka ninka haduusan bannaanka usoo bixayn oo xaafadii iyo isgoysadii iyo habeenkii iyo wax jir iyo mootooyinka socda iyo baabuurta baansalada oo gurguuranaya aysan war u hayn muxuu qaban karaa ninkaas waxaan u daynaynaa jawaabta cabdifitaax aad bay umahadsan tahay madiino eedayntu waa furanta laakiin waxaan rabaa dhallinyaradu way shaqeeyaan shaqo la yaab leh ay qabtaan magaalada way dhismatay magaalada horumar bay samaynaysaa waxaad aragteen oo laamiyaha la dhisay kuwa ugu dambeeyo labada ahaa waa kuwa eh, kii wadnaha iyo kii soddonka iyana maanta dhisma ku bilaabatay cid ka yeeli mayno waxba ma qabata waxaan rabaa inaan halka qodob oo muhiimka loo baahan yahay waxaa weeye madiine iyo intii la mid ah waxaan uga baahannahay la shaqaynaan uga baahannahay eedayn ugama baahnin keliya waxaan uga baahannahay inay cadowga soo sheegaan hooyo baa dhashay ninkana dilay hooyo guriyuu ka soo kacaya hooyaa cunto siinaysa ma garanaysaa cirka kama soo degin mogta waxyi ma aha qofkana dilaya anagu marka waa in horta wada shaqayna timaadaa shacabku hadday gacmaha naga laabtaan saanan isku eeganayna waxba qaban mayno gabagabada doodan isla soo gaarnay labadeednaba afhayeenka gobolka iyo madiina maxaa qorshahan laga fili karaa xaaladda magaaladii maxay ka bedeli kartaa amnigeeda qorshaha waxaa laga filan karaa guul iyo gobonima laga filan karaa iyo magaalado amniga ayaa laga filan karaa in magaaladan laamiyadu dhismaan amni ay helaan qof walbo si xurriyada ay magaalada ku marto ay ka go'anta waana gaaraynaa bindagrib ilaahay baan tala saaranaynaa guulaanan u rajaynaynaa in sida hadday ku socoto magaalada oo maanta wadnihii iyo sod- iyo iyo laamiyadii waaweynaa ee baar waxay balaagsi mara ay dhismayaan xamar waa israacay guul ayaanan ka rajaynaynaa qorshaha hadda socdana waa dib u soo kabashadii caasimada soomaaliyeed weeyaan idina guulaan idin rajaynaya madiina muxuu ka bedeli karaa xaaladii magaalada muqdisho amnigeeda waxay waa- waa ka bedeli kartaa haddii sida oo afhayeenku noo sheegay ay sidaas ku socoto oo dh- dhexda di- marada lagu xirto oo la istaago oon habeen iyo maalin la harsan laakiin haddii isgoosooyinka iyo isgoosyada iyo carrada cilla yihiin oo sida haddaan arkay meesha meesha doono ninka inta wax dil meesha doono oo ka bici karo wax askari ku dhow la arag wax saldhig ku dhow la arag nin degmo ku ag garab taagan la arag ninkii hadda ujeeda soo sii socda waa iska aamusa marka laakiin hadda afhayeenku sida noo sheegay hadday sidaas arrinta ku soconayso waa sidaan rabnaan doonayna oon ku jiifalayn anaguna markaas aan ku dhiiralayn shaqadaas aan ku qaba lahayn haddii laakiin afka laga sheego sidii hore si ahaato tugtug meesheeda joog xubintee dooda gaabanna maanta intaa haynoo joogto waxaa dooda igala qaybgalay afhayeenka gobolka banaadir cabdifataax cumar xalane iyo madiine maxamuud maxamed oo ka mid ah dadka degan magaalada muqdisho intaynu ku kulmi doono doodan midda xigtana sidaa iyo nabadgelyo
zaynab abuukar iyo xubintii dooda gaaban aanu dhegaysan intaasi ku dhaafno markana waa doodii gaabneyd iyo waryaheena zaynab abuukar
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeenna qurbe barnaamijka qurbe ee toddobaadkan waxa aynu ku eegi doonnaa sharci ay soo jeediyeen shan xubnood oo ka mid a golaha baarlamaanka ah ee gobolka minnesota ee dalkan maraykanka oo ku salaysnaa habka shaqo iyo xuquuqda ay helayaan dadka iyagu turjabaanada ka ah gobolkaasi ee soomaalida u badan ayaa muddadanba doodiisa ay taagneed dhowaantan ayaa xal waxaa loogu helay sharcigaasi in dib loogu dhigo tan iyo sanadka labada kun iyo toddobiyo tobanka oo dowlad horle uu dalkan yeelan doono haddaba dadkii ka shaqeeyay dibudhigistiisa kuna waday dooda aadka u tirada badan dhinaca soomaalida waxaa ka mid ahaa maxamuud muuse xasan oo loo yaqaana maxamuud b b c kuna dhaqan magaalada minneapolis maxamuud waa sidoo kale musharax u taagan xilka xildhibaanka aqalka sare ee sanadka ah ee gobolkaasi minnesota sanadka labada kun iyo lix iyo tobanka waa sanadkan aynu ku guda jirnay doorashooyinka dhacaya haddaba bal ugu horreyntii maxamuudow soo dhowow waxaad bal iiga warantaa howshii halkay ku dambeysay doodii ka dhanka ahayd ee dadka turjubaanada ah ee minnesota sahra waa mahadsan tahay haddaan dib ugu laabto su-aashaada ku saabsanayd mooshinka mooshinkan waxaa la keenay sanadkii labadii kun iyo shan iyo tobankii dhammaadkiisii waxaana keenay saad u sheegtay shan xubnood oo ka mid ah ee golaha baarlamaanka minnesota waxa uuna mooshinka ku saabsanaa oo laga keenay dadka turjubaanada ku xoogaysta oo ka shaqeeya goobaha caafimaadka runtii dood badan ayaan galnay marka ugu horeysa waxaan la xiriirnay dadka xildhibaanada laga soo doorto meelaha ay degan yihiin dadka qaxootiga ama minoritiga laga tirada badan yahay si aan ugu sheegno baahideena iyo dhibaatada mooshinkan uu ku keeni karo dadkeena ku shaqaysta turjumaanada bilihii u dambeeyey aada ayuu runtii u kululaaday marka waxaan ku guulaysanay in mooshinkan dib loo dhigo iyadoo runtii aan la kaashanay xubnaha golaha baarlamaanka oo aan u bandhignay dhibaatada ka imaan karta haddii aan kaga warramo dhibaatadiisa marka hore waxaa imaan lahaa oo kale dhimis xagga lacagta dadka ka shaqaysa waxaa kaloo sharciga ku jiray in dadka noqonaya qofka turjumaanka uu haysto jaamacad ama college haddana boqol kiiba toddobaatan dadku ma haysaan jaamacad ama college waxaa ku jira xagga shatiga ama marka qofka uu doonayo inuu qaato shatiga turjumaanka inuu ka dhici doono muddo saddex bilood taasna hadda runt aan ahayn wax dan ugu jirto dadka turjumaanada ah marka isku soo wada duubo biilkan runtii waxa uu ahaa saameyn ku yeelan lahaa dadka ku hadla luqadda labaad oo aan ingiriiska ahayn oo ku xoogaysta turjumaanada iyo shirkadahaba iska leh oo ay saamayn lahayd maaha soomaalida keliya waa dhammaanba dadka waaya hadda haddii qofka uusan qaadanaynin shatiga oo aan looga baahnayn shati sidoo kalena aan la eegayn luuqadiisa in uu shahaado u haysto kale maxaa lagu qiimeeyaa qofka
runtii qof kasta oo raba inuu shaqeeyo waa lagama maarmaan ama waaba sharci inuu qaato shatiga laakiin waxaa isku haysanay xilliga shatiga uu dhacayo midda labaad qofku wuxuu marayaa itixaan buu marayaa dhowr itixaan oo kala duwan oo lagu eegayo luuqadiisa iyo weliba in laga eegayo qofka inuu yaqaano luuqadda caafimaadka ama loo yaqaano medical technology-ga sababtoo qofka noqonaya turjumaanka waxaa lagu aaminaya qof dhan noloshiisii in mataqaanaa uu ka shaqeeyo oo uu turjumo marka waa laga maarmaan waana muhiim runtii annaga laftigeena in qofka noqonaya turjumaanka uu yahay qof u qalma shaqadii aqoonteediina leh waa gartay taas haddaan intaas uga soo harno adigu waxaad ka mid tahay dadka doorashadan sanadkan labada kun iyo lix iyo tobanka ee dhankooda musharaxiinta ka ah aqalka sanadka ee doorashada ee gobolka minnesota ayaad raadinaysaa inaad xubin ka noqoto xubnaha ee kuraasta lixdanka gaaraya ama ka badan ee dalkan gobolkaasi bal waxaad iga warantaa marka halka doorashadaasi ay marayso xaggaaga ololihii ololihii doorashada runtii meeshii ugu dambeysay ayaan ku jirnaa labada kun iyo lix iyo tobanka doorasho kala duwan ayaa aada uga jirta gobolka minnesota ama ha ahaato federal ama ha ahaato state ama ha ahaato city doorashooyinku waa badan yihiin anigu waxaan runtii ka tartamayaa degmada lixdan iyo labo ee gobolka minnesota waxaana u cararaya aqalka sanadka ee gobolka minnesota aqalka sare runtii doorashadu waxaa hadda bilaabanaya dhowaan in dadku ay horey u codeeyaan ama waxaa loo yaqaana early votingka si markaas qofka musharaxa ah uu u helo codad badan kahor inta aan la gaarin xilliga doorashada doorashada caadiga ahayd waxay dhacaysaa sagaalka bisha agosto laakiin sahro tobankii sano u dambeeyey guulo fiican ayaa laga gaaray dadka musharaxiinta oo horey loogu codeeyo runtiina waana muhiim waana laga maarmaan qofku inta uu cod heli karo in horey ay dadkiisa u codeeyaan taageerayaashiisu waa gartay bal waxaad iga warantaa marka n afar iyo labaatanka bishan codbixintaasi ayaa dhacaysa maxay muhiim u tahay in codadkan lasii aruuriyo waxay muhiim u tahay musharaxiin badan ayaa runtii kula tartamaya oo keligaa maaha marka qofku waxa muhiim ay u tahay in cod badan inta uu heli karo ay horey ugu soo codayaan si maalinta codka loo gaaro maalinta u dambaysa dad badan oo asaga usoo bixi lahaa ayna ka jiifan ama ayna ka mashquulin ama ayna dib ugu dhicin marka waa laga maarmaan codka inaad horey u haysato si markaa adiga kalsoonidaada iyo guushaaduba mid fiican ay u noqoto waa laga maamar tobankii sano u dambeeyey dadkii suubiyena guulo fiican bay ka gaareen inay ku guulaysaan qaabkan early votinga waa gartay ahmiyad intee la eg bay soomaalida u leedahay ee gobolkaasi ku badan in dad siyaasiyiina ay siyaasadda ku biiraan hadda golaha golaha deegaanka way jiraan qaar baa u tartamaya xogeeyayaal adiga waxaad u tartamaysaa sanadka ee d- d- degmada lixdan iyo labaad marka sidee bay ahmiyad idinkugu leedahay haddii aad tihiin soomaalida halkaasi qurbe joogta ku ah arrinta ahmiyad weyn bay noo leedahay dadka waxaan eh, ka midnahay degan eh, dalka marka waxaa laga maarmaana inaan ka qayb galno siyaasadiisa dhaqaalaha iyo ganacsiga waxbarashada Eh, sababtoo ah saad ogtahay nolosheena oo dhan waxay saameyn eh, ku leedahay marka waa inaan tagno meesha mustaqbalkeena iyo futurekeena in nolosheena looga hadlayo si mataqaana aan uga dhiibana fikradaheena aan u sheegna baahideena dhabta ah marka qofka soomaaliga marka uu tago waxa uu dareemi karaa deegaankii iyo baahidii uu ka yimi inuu gudbiyo islamarkaasna wax badan uu ka qabto maadaama dhaqankii iyo luqadiiba uu garanayo tan kalena soomaalida keliya maaha qofka la dooranayo eh, runtii waxa uu matalayaa deegaankaas guud ahaan uu ka yimi marka eh, annaga oo dhan waxaa muhiim ah in aan ka qayb galno siyaasadda dalkan maxamuud muuse xasan maxamuud b b c ayuu kaasi ahaa oo ah musharax u taagan xubinta xilka xildhibaanka aqalka sanadka ah ee doorashada magaalada minneabolis ee gobolka minnesota gaar ahaana deegaanka lixdan iyo labaad sanadkan doorashada qabsoomi doonta ayuuna musharax u yahay maxamuud guud ahaana barnaamijkii ayaan intaasi kusoo afmeeraynaa qurbe ee toddobaadkan maxamuud waxaan kuu rajeynayaa guul wanaagsan waa mahadsantahay
aad ayuu mahadsantahay saare cabdi axmed oo nala socodsiinaysa barnaamijkaasi qurbalka ka dhegeysanaysaana waa v o a waxaa kala duwan xilliyada ay soomayaan dadka muslimiinta ah ee ku nool daafaha caalamka kuwaasi oo ay qaarkood soomaan saacado kooban halka qaar kalena ay soomaan saacado aad u tiro badan meelaha saacadaha badan laga soomo waxaa ka mid ah gobolka alaska ee dalkani maraykanka kaasi oo dadka muslimiinta ee ku nool ay soomaan labaatan saacadood iyo in ka badan sidoo kale muslimiinta ku nool ayaa qaarkood ay la afuraan boqortooyada sacuudiga qaar kalena ay la afuraan gobolada kale ee maraykanka halka qaar kale ay iyaguna ku afuraan xilliga cadceedu ka dhacdo alaska kuwaasi oo sooma waqti aad u dheer mukhtaar arbac maxamuud waxa uu ka mid yahay soomaalida ku nool gobolka alaska caashacuud ayuu khadka telefoonka ugu waramay alaska waa gobolka ugu weyn maraykanka ma garata haye dadka qaarkood waxay ahaa marka shan loo qabiyo maraykanka qayb ka mid a waa alaska ma garata waa gobol aada u balaaran gobolkani waxa weeye wuxuu xad la leeyahay wadanka russiya wuxuu xad la leeyahay wadanka canada waxa weeye wuxuu xad la leeyahay serbia hadda ma garata dhinac walbuu u fiday dhinac walba wuu u fiday marka waa iska dhul ilaahay waxaa jira meel yaha nooradka oo meesha gaaska ugu faraha badan maraykan laga soo qodo oo noorad slob la yidhaahdo oo qoraxdu kama dhacdo waa twenty four hours ma garata anigu waxaan jooga anchorage anchorage waa magaalada ugu weyn waana xarunta dee meesha magaalada ganacsiga weya ma garata waa garta marka bal waxaad iga warantaa muslimiinta halkaa joogta haha n ma lahayaa tiro muslimiin aan badnayn baa degan waxaa muslimiinta u badan yihiin dadka yimi wadamada eastern yurub la yidhaahdo sida albania iyo macedonia dadkaasoo alaska yimi muddo iminka soddon sano ka hor meelahaas ilaa siditimaadka meelaha yimi muslimiinta kala soo raacda waxa weye dadka ka yimi east africa sida soomaalida suudaanta dad aan aada u badnayn oo yaroo oromo ah oo iyaguna etoobiya ka yimi marka muslimiinta tiradooda guud mahaya laakiin haddii anigu aan qiyaaso waxaan isleeyahay muslimiinta alaska degan ama gaar ahaan magaalada anchorage oo xarunta u ah alaska oo magaalada ugu weyna ilaa kun meelaha waa gaarayaan soomaalida halkaa degan maxaa lagu qiyaasi karaa soomaalida halkan degan haddaan qiyaaso ilaa laba boqol ilaa saddex boqol oo qof inta udhaxaysa weeye waa gartay marka mukhtaar waxaanu ku jirnaa bishii barakaysneed ee ramadaan meelo kala duwanna caalamka muslimiinta joogta siyaabo kala duwan iyo duruufo kala duwan bay ku soomaan marka muslimiinta joogta gobolka alaska gaar ahaan magaalada aad joogto gaar ahaan soomaalida halkaa degan sidee u dareemayaan bisha barakaysan ee ramadaan waa bisha barakaysanaa rabadaan aada baa looga soo dhaweeyay halkan inkasta oo meeshan ay cimiladeedu tahay meel ka duwan wadamadii aynu ka nimi qoraxdu meel ay inta badan ka dhacda ma aha ilaa labaatan saacood meelahaasaa la soomanaabaa laakiin waa la soo dhaweeyey rabadaan dadku waa sooman yihiin ilaahay bay waxa weeye baryayaan waana ku faraxsan yihiin si kastay qoraxdu u dheer tahay waxaad iga warantaa saacaddu waaba afar iyo labaatan saac habeenkii iyo maalintii marka la isku daro haddii markaa labaatan saacadood la sooman yahay afar saac oo keliya unbaaba la afuran yahay waxa weeye dadku halkan waa run saasay kaa farsaacood baa la arinaya laakiin muslimiinta halkan joogta dhowr qaybood bay u kala afuraan dadka muslimiinta qaarkood qoraxdan aan dhacayn iyo maalintan labaatanka saacadooda awgeed waxay la afuraan sacuudiga jadwalka sacuudiga maka lagu afuray ku afuraan kaasayna ku suxuurtaan oo qoraxdii oo madaxaaga taagan bay afurayaan dadka qaarra waxay sugaan xilliga qoraxdu ka dhacayso iyo xilligay ka soo baxayso laakiin waxaa xusid mudan qoraxdu markay dhacdo cirkiima madoobaanaya oo shaacima madoobaanaya may weeye waxa weeye qoraxdu markay dhacdo laba iyo tobanka habeenimo oo ay saddexdiiyo barka ama afarta soo baxayso dhowrkaa saacadooda udhexeeya qoraxdii adoo arkayay ka dhacaysaa halkaa galbeed bay ka dhacaysaa shaaceedii iyadoo uusan madoobaan bay waxay ka wareegaysaa xagga iyo waqooyiga cirkiina sidiisa u cadbay haddana waxay kasoo baxaysaa waxa weeye eastiga ama waxa weeye bariga marka maba idinka duldhaqaaqdaba cadceeddu nagama nagama wadu dhaqaaqdo haddii cadceeddu ay dhaqaaqdana cirkiima madoobaanayo maalin bay ahaanaysaa oo weli kaaheediiba sii muuqda kaaheediiba muuqdo weliba adoo arkaya intay ka dhacdo halkaa iyo east waxa weeye galbeedka westiga intay ka dhacdo bay wareegaysaa waxa weeye waqooyigay ka wareegaysaa waad aragtaa halkaasay ka wareegaysaa haddana waxay kasoo cadaanaysaa xagga iyo bariga magaraad soomaalida xaggee la haystaan iyagu soomaalidu waxay la haystaan saddex qaybood bay la haystaan qayb waa maka qaybina waxaa la yidhi magaalada idinku dhowey muslimka ugu faraxa badan uu ku nool yahay baad la afuraysaan magaalada siyaatar washington la yihahda siyaarar baa waxa weeye qaybla afurtaa xilligeeda qaybna waxay sugtaa xilliga qoraxdu dhacdo marka anigu qoladaa maka la afurta iyo qoladan qoraxda markay dhacayso baan u dhexeeyaa oo qoladaas siyaar la afurta anigu ah marka ayaa fadwadaa soo dejiya oo yidhi magaalooyinka idinkugu dhow la afura walaalay waxaa soo dejiyey niman waddanka masar ka yimi oo culimo ah baa muddo hadda iminka lix sano ka hore noo yimi nimankaasi magaaladan bay yimaadeen tabliiq bay ahaayeen xilli waxay ku soo beegmeen rabadaana kadib nimankaasaa waxay yidhaahdeen laba masaajid oo magaaladu ay leedahay mid ka mid a intay fadwo ku qabteen bay yidhaahdeen waxaad la afurtaan meesha idinku dhow ee muslim fara badan ku nool yihiin dadkii intii badnayd gaar ahaan carabtii iyo dadkii waxa weeye ka yimid eastern yurubka ee waxa weeye muslimiinta ahaa nimankaas fadwadoodii ay qaateen qaarra waxay yidhaahdeen war waxaa anagu ma waxa weeye waxaanu markaanu la afuraynaa qaar waxay yidhahdeen qoraxdaanu sugaynaa
aad ayuu mahadsan yahay mukhtaar arbac maxamuud oo ku sugan gobolka alaska waxaanu khadka telefoon ugu warramaya caashe ibraahim aadan caashacuud halkaad kala socotaanna waa v o a xuseen oo markana aanu ku yara nasanno kaalmihii sugaanta bisha ramadaan aanu ugu talagalnay
wajibki rabbi una baraye bishaarana nabigu yidhiye barwaqadii muuminiin tahay bilkhayr wajibki rabbi una baraye bishaarana nabigu yidhiye barwaqadii muuminiin tahay bilkhayr
addoonka sodhonkada beri intuuba la qaaday sooma ilaa boqorka
addoonka soddonkeda beri intuu ballan qaaday soomaal ilaa boqorka abaalmarin
addoonka soddonkeda beri intuu ballan qaaday sooma ilaa boqorka abaalmarin
rabadan bilataya bilkhayr burbaa lagu xidhay iblayskaye bilkhayr rabadan bilataya bilkhayr qasaa'idkaasi ayaan kusoo gabagabaynayna baahinteena idaacadyadu idinka imanaysa laanta af soomaaliga v o a tan iyo kulanti dambe waxaad leenahay sidaas iyo nabadgelyo
deqdu rabbigeenu bixiye bishaarana nabigu yidhiyey muslinkuu beera qaayay bilkhayr deqdu rabbigeenu bixiye rasuulkuna baraka yidhiye muslinkuu beera qaayay bilkhayr
addoonka soddonkeda beri intuu ballan qaaday sooma ilaa boqorka
This program has come to you from the Voice of America, Washington.